subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa khamiis bisha disembar waa koob iyo soddon sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta somalilan salebaan yuusuf cali koore oo ka hadlay shirweynaha toddobaad ee ururka saxafiyiinta somalilan ee solja ayaa sheegay haal mid baan garanaya wax allo wixii securitiga ku shaqo lahaa securitiga dalka anigu waxaan ka ahay zero tolerance amniga dalka iyo wixii dadka iyo deegaanka isku diraya ee warbaahina waa laga yaabaa inaan ku gacan kululaado waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ayax faraba aan ku haya deegaano ka tirsan gobolka baay gaarayo ilaa lixdan iyo sideed kilomitr dhul daaqsineed iyo dhulbeereed isugu jira laga soo bilaabo waajib meel u jirta iyo dardaan u dhexayso walag la yidhaahdo eeriyadaas oo dhan buu saameeyey ganacsatada soomaalida ee kenya oo ka cabanaya cashuur kordhin ay dowladda samaysay qodobadaasi iyo warar kaleah ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo inoo hayo cabdulqaadir samakaab
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa arbacadii u magacaabay haweeneyda lagu magacaabo anita kiki gabeho oo dhalatay dalka ghana ku-xigeenkiisa gaarka ah ee howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya ee unisom gabeho ayaa xilkan kala wareegaysa ninka jagadan horey u soo hayay ee rasid donzenega oo u dhashay dalka zimbabwe kaas oo isagana loo magacaabay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha liibiya xogayaha qaramada midoobey antonio guteres ayaa sheegay in miss gabeho ay leedahay shan iyo labaatan sano oo khibrad ah oo la xiriirta qorshaynta istaraatiijiyadda iskuduwidda iyo maamulka siyaasadda waxayna ka soo shaqaysay xafiiska horumarinta arrimaha bini'aadanimada qaramada midoobey ee new york waxa ay qaramada midoobey kala shaqaysay dalal ay colaado ka dhaceen oo ay ka mid yihiin angola cambodia ciraaq namibiya suudan iyo soomaaliya madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden iyo ku-xigeenkiisa la doortay ee kamala harris iyo madaxweynaha xafiiska kasii socda ee donald trump ayaa dhammaantood qorsheynaya ololo siyaasadeed oo ay ka wadaan gobolka georgia maalmaha u dambeeya ee ka hor doorashada ku-celiska talaadada soo socota ee labada kursi ee ka dhiman aqalka sanadka ee laga soo dooranayo gobolkaasi xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo ku tartamaya ayaana muhiim u arka kuraastaasi iyadoo doorashadan ay go-aamin doonto xisbiga heli doona aqlabiyadda maamul ee golaha sanadka maraykanka bilowga muddada xileed ee jo biden xisbiga jamhuuriga ayaana hadda haysta konton kursi halka dimuqraadiga uu haysto siddeed iyo afartan kursi labada kursi ayaa waxaa ku tartamaya david bardo iyo kelly lofler oo jamhuuriga ka tirsan iyo rafael wanag iyo john osof oo iyagana ka tirsan xisbiga dimuqraadiga kamala harris ayaa isu soo bax ku qabanaysa axadda soo socota magaalada xeebta atlantic ee savana iyadoo u ololeynaysa musharaxiinta xisbiyadeeda dimuqraadiga ka tirsan biden iyo trump ayaa labadaba shaaciyey inay isu soo bax ololo doorasho halkaasi ku qabanayaan isniinta soo socota oo ku beegan ka hor maalinta talaadada ee doorashada loo ballansan yahay biden ayaa isu soo bixiisa ku qabanaya magaalada ugu weyn ee gobolka georgia ee atlanta halka trump uu isna ololihiisa ku qaban doono deegaanka waqooyi ee whitefield county isagoo u ololeynaya xisbigiisa haddii xisbiga dimuqraadiga ay helaan labadaasi kursi waxaa isle ay kii konton iyo konton ah noqonaysa tirada xubnaha labada xisbi ee aqalka sanadka markaas madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee maraykanka kamala harris oo golaha shir gudoomin doonta ayaa codkeeda ku jebin doonta tirada isla eg ee labada xisbi iyadoo koob iyo konton ku noqon doonta xisbigeeda dimuqraadiga
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed samakaab oo nala socodsiinayay warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowna beeraleyda degmada bardaale ee gobolka baay ayaa ka cabanaya ayax dhibaato weyn ku haya dalaga beerahooda warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh beeralayda degmada bardaale ee gobolka baay ayaa aada uga cabanaya anyax fara badan oo baabi'iyay dalagyadii ku beernaa beeraha degmada bardaale maxamed aadan xasan oo ka mid ah beeralayda degmada bardaale ee gobolka baay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay dhul beereed ka badan lixdan kilomitir inuu baabi'iyay anyaxa islamarkaana rajada beeralayda bardaale ay aada u yartahay sanadkan niyow ayaxa aad buu u saameeyey deegaanada dhulbeereedka dhul gaaraya ilaa lixdan iyo sideed kilomitr buu daaqsineed iyo dhulbeereed isugu jira laga soo bilaabo waajib meel u jirta iyo dargaan udhexayso walaq la yidhaahdo ilaa buulishuur inta u dhaxayso iyo gooldhood ilaa yurkub eriyadaas oo dhan buu saameeyey gelgel dhulbeereedka ugu weyn uu saameeyeyna deegaanka gelgel waa itoos weyne beeraha uu anyaxa ku habsaday dalagyada ku yaalla maxaad nooga sheegi kartaa dalagga ku yaallay dalagyo badan waaye marka beeraha degmada horta berdaal eriyada dhulbeereed oo beerbiyada waaye laakiin dhulka dhulka ugu badan dhulka oo dhulbeereedka oo roobka lagu tabco waaye marka sinsin iyo gelay iyo digir iyo masaga iyo loos iyo dalagaas oo dhan buu aafeeyey oo saameyn zaa'ida ku yeeshay xoolaha hataa dhulka sanadkan usoo hayaameen oo roobka ku badnaaba ahayd meeshaas xoolihii dadkii xoololeyda ahayo boqool iyo eriyadaas dhuldaaqsimeedkaas usoo guuray hataa nasiib daro weyn bay ku naqatay magaran guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq caracas oo isna v o a la hadlay ayaa sheegay anyaxa beeraha ku habsaday inuu saameyn ku yeeshay beeralayda degmada bardaale isagoona intaasi ku daray in shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada bardaale ay noloshooda ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha ayax oo ka imaaday dhinacan waqooyi xaggeeda dhinac ilaa xudur ilaa waajir ukan soo maray ayaa ku habsaday deegaanka had ilaa walag ilaa iyo qankax dheer dhexda wixii beer oo ku jiray saddexdan bir waxba kuma dhaafin masiibo oo laga yaabsan yahay waaye maadaama fasalkii sanadkan beeraha uu soo dhawaa laakiin ummadii deegaankaas ku nooleed wax maanta uu u badbaadiyey malaha waa masiibo oo ilaahay maa maqaadisiis ku imaatay waay waa gartay marka saameynta uu ku yeeshay arrintaasi bal sharaxaad naga sii beeralayda degmada bardaale wallaahi jamio waad dareemi kartaa anaka dhow dadkan deegaanadan hadda hadda aan deganahay koonfurta xoogooda waxay ku noolyihiin beeraha haasatan dadka degmada bardaale iyo deegaanada hoos imaada waa dad beero ku nool bay ahaayeen waad dareemi kartaa nin saddex bilood dhan fasalkaasi weeyey oo waxba aan saaka ugu badbaadin oo ka farxashay waa waad dareemi kartaa dhibaatada ayadoo sii haysa cadowga irdiidka ahaa dhibaato badan uu ku hayo laakiin meeshii ugu dambeysay nafta lagu badbaadin lahaa beerahaas ina baarin ay xaasaa galay deegaanada koonfurta beerna dhibaato badan baa ka jirto oo nimankaas cadowga diilaado halka ay ku hayeen haddana waxaa ugu darsamay ayaxaas marka dee dhammaan haysahaas falka ee kunool gobolka koonfur galbeed waxaa ugu baaqayna in gurmudega la soo gaaraan dadkaas ay ilgaara ku fiiriyaan xilligan ma xilligii beeraha ay soo go-ayeen ayuu kusoo beegmay anyaxa tirada badan ee raxraxanta u socda ee ee saameeyay beeraha ha waa waktigii beeraha waagu fasalku aada la gaaray ba cuntaan baa lagu bilaabay waktiga ugu dareed oo ummadaas wixii maaragtay faa'iida sidii sidii kusoo beeray marka waa xilli waa ugu xuma dhowaan ayay ahayd markii sidoo kale anyax raxan raxan u socday uu baabi'iyey dhul beereed ku yaala degmada xudur ee xarunta gobolka bokool dhibaatooyinka beeraha uu u geysanaya anyaxa ayaa ku soo kordhayay maalmihii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay
wasiirka warfaafinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore ayaa ka hadlay furitaanka shirweynaha toddobaad ee ururka saxafiyiinta somalilan ee solja wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle ayuu ugu warramay magaalada hargeysa wallahi waxaan u aragnaa marka ugu horeysa dee horumar dimuqraadiyadda oo taaba qaaday waxaa weeye waa guddoomiyihii lixaad ee la bedelaya hadda shirguddoonkii lixaad ee boorhkii lixaad oo si dimuqraadiya loogu dooranayo iyadoo ergooyinka oo dhani ay gacantaa ku dooran doonaan dee markaa waxaan leeyahy waa arrin hore u socotay wasiir waxaa jiray saad carabka ku dhufatay markii dhowda hadlaysay cabashaa yaro jirtay la xidhiidha qaabka qabanqaabada oo gaar ahaan adu wasiirkii odaygii baad u tahay inkastoo cabdilaahi maxamed dahar cukusen arrinta ku jira carabowday miyaan ahayn in loo joojiyo qolyaha cabanaya weli dabadda ka fadhiya shirka sida aan ugu diray waa taanu saaka ergey gaara waxaa noo ahaa cabdulaahi cukuse oo aan isleeyahay aqoon buu leeyahay waxay isla soo qaateen meel fiican waxbay ku soo heshiiyeen qolyaha kalena war baanu u sheegnay hawsha wada waxaan u malaynaya inay isu imaanayaan oo ay howlahooda dhammaysan doonaan sida ugu dhaqsaha badan ugu dambayn idinku door ahaan wasiir ahaan wasaarad ahaan ma taha inaad la hubisaan matalan waxay ku cabanayaan waxaa ka mida qabanqaabada shirka inay ergo u baahan yihiin weliba markaad eegto habliya ragba waa dad door ku ah warbaahinta xaqna way u leeyihin in laga dhegaysto markaa ta wasaarad ahaan soo mas-uuliyaddin maha wasiir inaad ilaa dhammaadka la hubisaan shirka hadduu furmayso kama hadhayaan guddigii waa furitaan tani laakiin qabanqaabadii iyo shirguddoonkii iyo boodhkii iyo guddoomiyihii iyo hoggaankii wixii waa baadhsan yihiin waxaana runtii dhanka kale kaaga caddaynaya inaanan haddana door siyaasiya oo cad iyo go'aamo uu wasiirku ka soo saari karaa aanay jirin ee ururku yahay urur barayfada oo madax bannaan oo organization ah laakiin siyaasadda guud ee hagista dalka maadaama aanu rabno inay saxafiyiintu isu tagaan oo ay qiyam iyo wanaagba sameeyaan waxaanu jecelnahay inay wada jiraan oo ay isu tanaasulaan oo ay isu wada hadlaan oo wixii difference dhexdooda labada qayboodna waa kula talinaynaa waana kula teliyey waanuna runtii sii wadi doonaa inaanu negotiationska wadno ma aha midaanu kaa hadda meesha kaga tegayno waxaanu isleenahayna waa guul bay ku dhammaanaysa ugu dambayn wasiir rag halna baa ku jira sida xaggooda sheegeen dhallinyaradaasi waana saaad sheegtay beritoole doorashada hoggaanka iyo muxuu ahay boorka ama golaha sare waa berito fursad ma ku jirtaa baa is leedahay ha waanu kala hadalnay qolada guddiga qabanqaabada si weyn baanu ugala hadalnay inay banneeyaan sbace ay ku yimaadaan iyaguna way noo ballan qaadeen waxaanuna rabnaa qolada hadda wax tirsanaysaa inay si toosa u yimaadaan goobta oo ay qolada kale faysgareeyaan oo la hadlaan waxaana is leenahay si dhib yar bay u heshiinayaan hadday is hor fadhiistaan waxaanuna samayn doonaa rag la socda inay wada hadlaan oo heshiiyaan wasiir haddaynu shirka ka baxno su-aal wasaaradda la xidhiidha goordhaweedna carabka waad ku dhufatay mararka qaarkood waxaa la yidhahdaa wasiir salebaan wuu ku gacan kulul yahay bahda warbaahinta madaxa bannaan ama gaar qaarkood mararka qaar ma isu aragtaa hal mid baan qiranaya wax allo wixii security-ga ku shaqa lahaa security-ga dalka security-ga dalka anigu waxaan ka ahay zero tolerance yacni amniga amniga dalka iyo wixii dadka iyo deegaanka isku diraya ee warbaahina waa laga yaabaa inaan ku gacan kululaado laakiin cid kale kuwa aniga twenty four hours caaya iyo kuwa madaxweynaha caaya iyo kuwa wasiirada caaya iyo kuwa golaha wasiirada caaya weli qof aanu kalaanu isu nimid ma jirto laakiin haddii laygu yidhaha taama ku adag tahay haabaan leh ma laga yaabaa siyaasiyiin inay ku adagtiin
maybe inay inay u arki karo isagu u sharaxan karo laakiin inaha kale oo dhan waxaanu u aragnaa qofka suxufiga xitaa hadduu khaldan yahay inay la martay laakiin suxufiga goobo badan iyo meelo badan waxaan kaga codsaday wixii national security-ga dalka ama amniga qaranka waxyeelaya iyo wixii dadka wada degan isku hurinaya inay dagaalamaan labadaa naga joojiyey waxa kale oo dhan waa negotiable waa laga wada hadli karaa kaasi waxa uu ahaa saleebaan yuusuf cali koore oo ah wasiirka warfaafinta ee somalilan wuxuu u warramayey wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
soomaaliya waxaa dhowaan la filayaa in lagu qabto doorashadii baarlamaanada iyo madaxtinimada dad fara badan oo rag iyo dumar isugu jira ayaa han u wada leh inay kuraasta u tartamaan inkastoo doorashadu ay tahay mid dadban oo aysan dadku si isku mid ah u codaynaynin dadka kuraasta aadka u danaynaya waxaa ka mid ah dhallinyaro ku barbaartay soomaaliya intii ay socdeen colaadaha sokeeye kuwaasoo aaminsan in nidaamka dowladnimo ay qayb xoogan ku yeelan karaan da'yarta sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdicasiis barrow badi dhalinyaradan ayaa kuwo ku barbaaray gudaha soomaaliya waxna ku bartay intii ay socdeen colaadaha sokeeye hadda waxaay doonayaan inay qayb ka noqdaan hogaanka dalka waxaana isugu jiraan rag iyo dumar waxay ka qayb qaataan doodaha siyaasadda ee waddanka iyagoo soo bandhiga aragtiya ku salaysan in da'yarta kaalin muuqata ay ku yeeshaan hogaanka siyaasadeed ee soomaaliya badi dhallinyaradan ayaa aaminsan in colaadihii sokeeye si ka duwan bulshada inteeda kale ay saameyn ugu yeesheen da'yarta haddana la joogo waqti ay u muuqato in la sameeyo isbeddel ay iyagu qayb ka yihiin sida v o eda uu sheegay axmed cali nuur oo ka mid ah aqoon-yahanka da-da yar ee ku sugan magaalada muqdisho la ogyahay istatistics ama ixsaa'iyaad la sameeyey shacabka soomaaliyeed boqolkii toddobaatan shan wax ka badan dhalinyaro waay taasoo keentay in dhalinyarada meel walba ay ku sameeyaan isaaxa ama ay ku soo xoomaan haddii dhanka siyaasadda ay naqatayna ay naqdeen dadka ugu hamiga dheer ama u tartama ama raadiya sidaa daraaddeed marka way jirtaa shantii sano ama lixdii sano ugu dambeysay in dhallinyarada ay qayb ka ahaayeen siyaasadda marka kuwaasoo wax badan ka taray furfurnaana sameeyey siyaasaddana wax badan kusoo kordhiyey islamarkaana hami geliyey dhallinyarta kale kuwaasoo iyagana hadda hami kaleh inay iyagana ku biiraan marka dhalinyaradii hore oo siyaasadda gashay waxay rool model yihiin kuwa kaleo hadda imaaday haddii ay tahay maxay usoo galeen dhalinyarada waxay waayeen matalaad sax ah waxay waayeen xuquuqda ay ku lahaayeen maadaama dalka uusan lahayn kaabayaashii dhaqaalaha iyo kaabayaashii dhismaha iyo wakaalada iyo hay-ade loo shaqo tago faysal caraale afrax oo ka mid ah aqoon-yahanka dhallinyarada ah ee degan caasimada soomaaliya ayaa waxa uu aaminsan yahay in xilil badan oo horey loogu tijaabiyo da'yarta soomaaliyeed ay si wanaagsan uga soo dhalaaleen islamarkaana hadda la joogo wakhtigii kuraas badan lagu aamini lahaa dhallinyarada si dowladnimada soomaaliya ay qayb uga noqdaan runtii doorka hadda la joogo waa doorkii dhallinyarada tusaale haddaa usoo qaadano dhallinyaradu waa hagaha maantay iyo hagaha mustaqbalka sidaas daraaddeed dhallinyaradu maadaama wadanku xiliyadii ugu dambeeyey oo ku jiray siyaasad aan fadhin waxaa qasab noqotay dhallinyaradu inay u istaagaan waxaa tusaale ka garan kartaa hogaanka hadda ninka ka ah ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waa nin dhallinyaro ah marka waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo maanta hogaanka dalka talada wax ka haya oo isbedel muuqda sameeyey marka waxaan hubaa haddii dhallinyarada doorka ay maanta ay leeyihiin oo madaxweynaha hadda dalka talada haya uu siiyey fursad ka ballaaran haddii la siiyo wadanku jihada u socdo inay noqon doonto jiha laysla wada ogolyahay mudane xasan maxamed oo ka mida gabdhaha u ololeeya in dumarka siyaasaddu ay qayb ka noqdaan islamarkaana dhallinyaro fara badan ay isu soo sharaxaan kuraasta ayaa waxay sheegaysaa in haddii hablo fara badan oo dhallinyaro ah ay qayb ka noqdaan siyaasadda soomaaliya ee wax badan ay isbedeli karaan dalka markuu dhibaatada ku dhacday ee masiibada qabsatay waxaa samata bixiyey ee dhabarku xirtay gabdhay ahaayeen marka inay matalaad buuxda ku yeeshaan siyaasadii maadaama dalkii ay samata bixiyeen qarankiina ay u taagan yihiin dalkana ay ka naxaayaan yani waa ogtihiin gabdhaha soomaaliyeed ma ahan gabdho hanti booba ma ahan gabdho qaranka ka horyimaada ee qoryo qaata dagaalada qayb ka ah ma ahayn gabdho nabadda iyo horumarka ka shaqaynaya caruurtii korinaya ee qarankii badbaadiyay ahaayeen aragtida ah inay ka mid noqdaan baarlamaanka iyo matalaada waxaan u arkaa inay tahay wax muhiima oo aan cidna gadaal ka taagnayn sababo badanaa jiro dalkan gabdhaha soomaaliyeed ama hoyooyinka waa aragteen cajiinay iibinayaan nyaanyay gadaayaan hilibay goobeynayaan waxaa arkaysaa hooyo saaka si kasoo kacday odaygii qabay ama ninkii qabay uu meelaha iska socdo uusan ka warqabin reerkii cawada lix saac shan saaca arkaysa idoo caano bannaan ku iibeynayso ku hurdoonayso marka dee ma jirto waddo looga hor looga hor istaagi karo ama lood loogu diidi karo inay kursi qurux badan ku fadhiisato gaari qurux badan ku socoto dhallinyaradan leh hanka siyaasadeed ayaa doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya kaas oo aysan shacabku soo dooran doonin si isku mid ah hase yeeshee ergooyin lasoo xulay ay soo dooran doonaan xubnaha ka mid noqon doona cabdicasiis barrow v o a muqdisho
ganacsatada wadanka kenya gaar ahaan kuwa soomaalida ee suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa cabasho xoogan ka muujiyey tallaabooyin ay dhowaan dowladda kenya ay ku kordhisay cashuurta ganacsiga ee dalkeeda arrintaasoo ay ganacsatadu sheegeen inay dhibaato weyn ku tahay ganacsigooda xilli ay ganacsatada kenya weli la daaladhacayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay cudurka coronavirus wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan noo soo diray kadib markii dhowaan ay dowladda kenya kordhisay canshuurta ganacsiga ee waddankeeda ayaa waxaa isa soo taraya cabashada iyo walaaca ay arrintaasi ka qabaan ganacsatada waddanka gaar ahaana ganacsatada soomaalida ee suuqa islii cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqa islii ayaa sheegaya in go'aanka ay dowladda kenya canshuurta ay ku kordhisay uusan ahayn mid ay ka filayeen dowladda balse ay taas beddelkeeda ay rajo ka qabeen in dowladdu ay canshuur dhimis ay u samayso ganacsatada waddanka maadaama dhaqaalaha waddanka kenya uu saameyn weyn u geystay cudurka coronavirus canshuurta dowladda ay ku dartay saddex bilood oo camal lasoo dhaafay dowladdii kabaha khaasatan waxay ku dartay lacag fara badan waxay leedahay toddoba boqoloo kun in lagu daro canshuurtii meeshii la bixin jiray milyan iyo saddex boqol oo u dhiganta toban iyo saddex kun oo dollar waxay leeyihin labaatan kun oo dollarha laga dhiga kabaha marka waxaan idhi wadahadal markaan aan la samaynay dowladda aan maaragta aan wada hadalnay waxaan ku heshiinay boqol kun in lagu daro ilaa iyo bishii december haddana waxaan ugu fadhinaa dowladda inay maaragta dhaqaale xumada waddanka saamaysay ee dhammaan cudurka covid caalamka dhan saameeyey kenyana ay ka mid tahay wixii ganacsiga hoos u dhacay marka waxaan isleenahay waxaan ka rajo qabnaa in maaragta ay qiimihii intii hore amase milyan afarta boqol lagu celiyo aan ganacsiga annaga si u dhaqdhaqaaqo guud ahaanna ganacsiga isliin hoos u dhacay sababta maada cudurkii covid oo caalamka dhan saameeyey ganacsigan hoos u aaday marka waxaan rajaynayna dowladda waxaan ka codsanaynaa in maarata ay canshuur dhimis bal inay isku darto iska dhaaf inay canshuurtii hore wax naga sii dhimto si maarata businesska u survive gareeyo oo dadkii ka ganacsanaya ay soo kabtaan markaas kadib wax lagu dari karaa laakiin haddii canshuur xilligan xilli lagu dari kara oo munaasab ah ma aha marka waxaan ka codsanaynaa dowladda inay maarata canshuur dhimis ay noo samaysa inay ku dartana ay joojiso barnaamijkaas muddadii uu cudurka coronavirus ka jiray dalka kenya waxaa jiray ganacsiyo kala duwan oo u xirmay dhibaatada dhaqaale ee uu cudurka u geystay dhaqaalaha waddanka halka sidoo kale kumanaan kenyaan ah ay shaqooyinkoodii dhumiyeen iyadoo ganacsiga waddankana uu dhibaato weyn ka soo gaaray sanadkan cudurka coronavirus cabdirasaaq maxamed xuseen oo ka mida ganacsatada soomaalida ah ee suuqa islii ayaa sheegaya in ganacsigiisa uu dhaawac weyn soo gaaray sanadkan sanadkan iyo sanadkii hore marka laisku fiiriyo iyo marka laisku fiiriyo ganacsiga ganacsiga sanadkan karoora jiray hawshu aad bay u hoosaysay wadammadii dariskahaa imaan jiray usoo safri jiray suuqan weyna ganacsiga isli maysan imaanin sanadkan yacni wax isbeddel weyn baa ka jiya u dhexeeya sanadkii iyo ga isbeddelkana waxaa keenay koronahan saamaynta weyn sameeyey ee adduunka si fiican u dhexgalay iyo isku socodkii iyo isgooshkii wadammada kala joojiyey ayaa si fiican u saameeyey haddana waa layska fiican yahay maalmahan waxaad moodaa xoogaa in uu xoogaa kor usoo yar kacayo laakiin ma gaadhi karo kii wax laisbargabardhigi karana ma aha ganacsigu waa hooseeyey sanadkan walaacaas waa jiraa aad baa looga cabanhayaa hawshaas mana awoodaan ganacsiga hadda ii muuqda ee karoonaha dhexdiisa lama awoodo in hawsha ay socoto canshuurtaana lagu daro aad bay ugu adag tahay shacabka iyo ganacsatada islii dhammaadka sanad kasta gaar ahaana bilaha koob iyo tobnaad iyo labaiyo tobnaad ayaa ahaan jiray xilli ay inta badan faa'iidaysan jireen ganacsatada waddanka kenya gaar ahaana kuwa soomaalida gaar ahaana xilliyadaasi ayaa ahaan jiray xilli ay suuq fiican heli jireen ganacsatada laakiin ganacsatada ayaa sheegaya in sanadkan uu ahaa sanadkii ugu liitay ee ganacsigooda soo mara disembertan iyo disemberadii hore laskuma soo qaban karo disembertan waa ka bedelanta disemberadii hore ganacsiga aad u hooseeya wixii jeena laga keeni jiray ganacsiga meel kastaba waa isbedelay dhaqdhaqaaqii suuqii dadkii soo maarata soo dukamaysan jiray oo ka imaan jiray gobolada waa yaraadeen dadkii wadamada dariska ka imaan jiray waa yaraadeen marka ganacsiga decembertan waa decemberk waxaa la dhihi karaa tii ugu ugu liidatay ee xag ganacsi ee islii soo marta inay tahay waxaan rajo ka qabnaa decemberta kale insha allahu inaan maarata tan ka fiicnaan doono laakiin decembertan waa dareen ganacsi oo hooseeya ayaa laga dareensan yahay xaafadda islii guud ahaan iyo ganacsigeeda khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan waxaan idiin haynaa sida daadkii xaabaale waa heesta xaabaale iyo codka macaane khadiija foodey nuur intaan xishoon karay xirxiray nafte intaan xasayn karay xabaalay jacaylke intaan xishoon karay xirxiray nafte intaan xasayn karay xabaalay jacaylke
idaacaddeenii subaxnimo waa nagay intaa waxaa idinla socodsiinayey cashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo